bsm اllah alxamdu lilah hanaaء lilah uma الsalaaةu waلsalaamu عlى rasuuli اllahi slى اllah عlyh wslm allahuma akrijna min dulumaati اlwahmi wakrimna bnuuri اlfahmi wاftax عlayna bmacrifati اlcilmi waxasin akhlaaqna bاlxilm washil lana abwaaba fadlika wanshur عlayna min khaza'na raxmatika ya arxam الraaximiin rabi calimna minhu ma jahilna wdakirna minhu ma nasina darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo saddexaad min suurati towba qaala allahu tacaalaa qul anfiquu dawcan aw karahan lan yutaqabala minkum inakum kuntum qowman faasiqiin qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi maxamed calayka salaatu wasalaam anfiquu bixiya munaafiqiinay dawcan aw karaha dawcan daa'iciin aw karahan kaarihiin xaalatiin dawcan idinkoo ogol aw karha idinkoo dhibsanaya dawcan daa'iciina xaalatiin aw karhan mukrahiin kuwa la dirqiyey idinkoo ah wixii aad bixinaysaan bixiye baa jira kuwa wax bixinay oo diyaar u keenay iyo kuwo iyagoo kahanaya bixinay si kastoo a ku bixisaanba mar haddaad munaafiqiin tihiin lan yutaqabbala la aqbali maayo minkum xaggiinna lan yutaqabbala minkum xaggiinna laga aqbali maayo wey lama aqbalayo minkum xaggiinna laga aqbali maayo marka amarkan anfiquudaas amar oo macnaahu lkhabar weeyaan wixii aad bixisaan ogolaansho iyo ogolaansho la'aan labadaba ilaahay idinka aqbali maayo lan yutaqabala minkum waxay ka dhigantaha ilaahay falan yataqabal allahu minkum ilahay idinka aqbali maayo oo maxaa dhacay aayaddaani waxay ka dhigan tahay aayaddii ahayd oo kale isla suuradday ku imaan doontaae istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum aayaddii noocaashay si kastoo ay ula yimaadaan ama loogu istikfaar dalba inaan la aqbalaynin innakum idinku maxaa yeelay kuntum waxa ahaateen qowman qoom qoomkaasoo faasiqiina daacada ka baxa daacada ilaahay jiray oo ka baxa tamaridiin ah khaarijiin can daacati illaahi ah kuwaasa ahaatee ilaahay wuxuu yidhi wamaa manacahum uma diidin oo kama mancin wmaa manacahum kama mancin an tuqabala in la aqbalo an tuqbala in la aqbalo minhum xaggooda nafaqaatuhum wamaa manacahum an tuqbala in la aqbalo minhum xaggooda nafaqaatuhum nafaqooyinka ay bixiyeen in la aqbalo kama mancin ilaa annahum iyagu kownuhu macnaha ahaanshahooda annahum iyagu kafaruu billaahi ilaahay bay ka gaaloobeen iyo wabirasuulihi rasuulkiisii bacdalsosh kafaruu billaahi wabirasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam ayay ka kufriyeen oo ka gaaloobeen wey marka haddii qof gaaloobay oo ilaahay rasuulkiisa ka gaaloobayna waxba laga aqbali maayo iimaan baa la rabay marka waxay bixiyeen saasaan looga aqbalaynin waxaa gaalooyinku bixinayaan oo tirada badan oo nooc kasta leh adduunka inay sumcad iyo dowlad adag iyo hadalkoodoo socda iyo awood ku helaan mooyaane waxa la aqbalayo xag rabbi aqbalaad ay ka helayaan ama khayr uga horeeya ah ma jiro ee waxa weeyaan waxay noqonaysaa hadhowti waladiina kafaruu acmaaluhum ka saraabin biqiicatin saasoo kale noqonayaan waxaan waxba ka jirin bay noqonayaan ilaahay wuxuu yidhi kuwaan munaafiqiinta ah walaa yaatuuna ma yimaadaan asalaata salaada ilaa walxal hum kusaalaa kuwa wahsanaya ay yihiin iyagoo isqaadila oo tillaabsanla oo mutafaaqinuun culus ayay imaanayaan waxa weeyaan markay salaada imaanayaan xaalkoodu waa sidaa weeyaan ilaa wahum kusaala saasay ku imaanayaan waa markii salaada la imaanaya walaa yunfiquuna bixin maayaan ilaa walxal hum kaarihuun ay dhibsanayaan mooyaane ikraah iyo dhib ayay ku bixinayaan oo waxay ka dhigantaha markii xoolaha la bixiye la yidhaahdo ilaa wixii muslimiintiiba kor uga egyihiin maqnam waa maqnam waa maxay aan wax laga qaadayo oo kale qof ruuxii khayr hala bixiy hadii la yidhaahdo wax maaragtay baab oo kale laga qaadayo qaan oo kale ah qaan magaram qaan oo kale ah khasab oo kale ah canshuur oo kale ah ganaax oo kale ah waxaa dhahaydba waxay bixinayaan qaab noocaas oo kalea bay u arkayaan ilaa wahum kaarihuun ee waxay ajar iyo khayr iyo alle dartii iyo u bixinayaan maaha walaa yunfiquun ilaa wahum kaarihuun sababta loo aqbali waayo nafaqaadkoodu waa kufriga wey kufri hadduu jirana salaada waxaa ka laasimaysa markay imaanayaan waa kusaala waxaa ka laasimaysa nafaqada markay bixinayaan inay kaarihin yihiin arrintaas waxa weeyaan hawaab iyo khayr iyo ajar baysan raadinaynin laba camaloo waaweyn baa la sheegay waa salaada iyo nafaqada salaadu waa acmaasha midda ugu sharafta badan badaniyada jirku la yimaado nafaqa fii sabiilillahi wax lagu bixiyana waxa weeyaan acmaasha maaliyada midda ugu sharaf badan weeye labadiiba halkaasay ka marayaan wey ilaahay wuxuu yidhi falaa tucjibka yaysan ku cajabgelinaba allow amwaaluhum maalalyaalkoodu walaa wlaaduhum awlaaddooda iyo ilmahood yaysan ku cajabgelin innamaa yuriidu allahu ilaahay wuxuu doonayaa liyucadibahum iyaga inuu cadaabo biha madkuuraadkaas bihaa amwaashaas iyo awlaadaasaa loo wada celinaya bihaa amwaashaa iyo awlaaddaa taas ilaahay wuxuu doonayaa liyucadibahum inuu ku cadaabo bihaa iyada fi lxayaati noloshaan addunyaa ee dhow noloshaan dhow gaalada xoolahooda iyo ilmahooda iyo tirobadnaantooda iyo waxaas waxba yaysan ku soo jiidan ku cajabgelin waxa weeyaan daahirkuna waa nicmo waa barwaaqo la siiyey baatinkuna waa niqmo iyo musiibo waxaa la doonayaa istidraaj iyo samaansab ilmaha badan awlaadaas xoolahaas waxaasee tadheerayntaas inay iska sii luglugeeyaan oo isku halmaamaan oo waa maxay see ilmihii iyo awlaaddii cadaab ugu tahay filxayaati dunya qofka haddii xoolaha tirada looga badiyo naf iyo nolol buu ka tegaya waxaa laga yaabaa inuu waayo goorow nasto iyo goorow cuno iyo goorow jiibsado war soo celiya war xagga ka dhac war ma aragtay war yaa la joogay naftaa ka dhacaysa waa cadaab adduun wax yaroo qofka ku filan oo khayr lebaa ka fiican wax badan oo ku mashquulo oo nafta ka qaada taas waxa la yidhi waa adduunka haddii inta qofka wax lagu badiyo nafta kaga dhacdo taa waa adduunka dhibaataday kala kulmayaan xoolihii waa uruurin bay rabaan raacid bay rabaan xafidid bay rabaan qofkii dhib badan buu kala kulmaya waka dhibaata haddii xoolihii ku dhacdo ama baaba'aan ama waxayana waa dhib kale ilaahay wuxuu doonayaa liyucadibahum biha fi lxayaati dunya iyo watashaqa inay baxdo buu ilaahay doonayaa anfusuhum nafafyaalkoodu walxaal hum iyagu kaafiruun ay gaala yihiin kaafiriin iyagoo ah naftu inay ka dhacdo ay dhintaan si adduunyada raaxadeeda intay isi siiyaan ilaa waa maadiyiin adduunkaa kaliya fiirsanaya waa dumaaniino maleh alaa bidikrillaahi tadma'inu lqulub waxa weeye xasilooni kale ma leh iimaaniyaad ma leh akhlaaqiyaad ma leh deganaansho kale ma leh bes aakhirana waa cadaabkaas mar haddii haddii nafti gaalnimo kaga dhacday wayaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi ilaahay bay ku dhaaranayaan munaafiqiintu innahum iyagu oo munaafiqiinihi la minkum idinka inay idinka mid yihiin waxay ku dhaaranayaan annagu muuminiin baana idinkaa idinka midna wamaa hum hadda mana aysan ahaanin baa ilaahay leeyahay minkum idinka idinka mid ah walxaal maa hum minkum aysan idinka mid ahayn muuminiin ma qalbigaa gaalnima kaga jidha walaakinahum iyagu qowmun waa qowm qowmkaasoo yafraquun baa ilahay leeyahay baqaya idinka idinka baqaya inaa laysaan bay ka baqayaan sidaa gaalada kale u laynaysaan markaasay waxayse leeyihiin yaan la idin layne seefta islaamka a ka badbaadeene islaamnimo daahirsada tuqyaa la yidhaha tuqyu waxa weeyaan waa gaashaan bay ka dhiganayaan afka kaga dhawaaqa masaajidka tagtaga nabiga iyo iskala sujuudo rukuuca muslimiin dharkeeda qaata aa badbaadeen weeye inay muslimiin yihiinna waxay kusii adkaynayaan dhaarta wayaxlifuuna billaah innahum laminkum inay idinka idinka mid yihiin bay ku dhaaranaya ilaahay wuxuu yidhi waa qolo baqaya idinka idinka baqaya ilaahay dee haybadda nebiga calayhi salatu waslam ilaahay siiyey iyo muslimiinta iyo islaamka waxa weeyaan aayadda dambena waa ka fahmisaa kuwaan hadda munaafiqiinta muslimiinta ku dhex jirana say u baqayaan waxa weye islaamka awoodda uu yeeshay iyo sharaftiisa halkaasay gaadha haddana fiiri aayadda dambe low yajiduuna hadday heli lahaayeen baa ilaah yidhi maljahan makaanu magangal xisni iyo difaac iyo dayd iyo dhufays ay magan galaan oo ku gabbadaan hadday heli lahaayeen aw maqaaraatin daloollo iyo godad maqaaraat meelo baholo qodan ay ku galaan hadday heli lahaayeen aw muddahalaa makaanu gelitaan meel ciriiriyaba allaha ka dhige meelaha bahalladu galaan oo kalaaba makaanu gelitaan hadday heli lahaayeen saddexdaa mid ka mida lawallow ilayh kaasay u jeensan lahayn qaabili lahayn kaasay geli lahayn alla yaa meel aa ka dustaan ama gashaan ama ku badbaadaan idin siiya midda hore saddex arrimood wey middaa hore low yajiduuna maljaan markii la yidhi iyadu waa caam labadaanna waa waa khaas lagu cadfay caam dee maljow makaan maangal wey oo maqaaraatina waa meelaha boholaha iyo yaa dhulka dhexdiisa qodan oo dadku galaan magaaraadka hadday heli lahaayeen de malji'ii bay soo gelaysaa moogta ow muddahala hadday heli lahaayeen makaanu gelidu yana tii horay soo shamlinaysay waxa weeyaan marka waa min cadfi alkhaas cala alcaam hadday heli lahaayeen lawallow ilayh kaas bay u jeensan lahayen qaabili lahaayeen walxaal hum iyagu yajmaxuun ay degdegayaan yajmaxuuna waa maxay waxa weeyaan marka faraska xakamaha inta saa loo hayo oo la qaban waayo xakamaha uu lagu soo qaban waayo waa degdega ku jira iyo madaxaday marka iyo marka waxa weeyaan wahum yajmaxuunada waxa weeyaan iyagoo degdegayo madaxooda aan la loodin karin madax adayg iyo degdegid saasaa loo isticmaalaa waxaa la yidhaha farasuljamuux lawallow ilayhi wahum yajmaxuun waay iyagoo degdegaya wey oo aan madaxoodana la loodin karin hadday awoodi lahaayeen munaafiqiintu cararid ay idinka cararaan walow meel la galo meesha u shar badan oo ugu lidataba allaha ka dhigo dalool ama meel la galo ama god ama malja lawallow ilayhi wahum yajmaxuun marka dhaarahan iyo waxaan ay kuu dhaaranayaanee beenta ah waxa weeyaan yaysan kugu dagin weeyaan jamax waxa weeyaan nafara biisraacin faras jamuux baa la yidhahda laa yaruduhu laja waxa weeyaan xakamaha laguma soo celin karo degdega uu ordayo iyo madaxarayg saasoo kale iyagoo u degdegaya aan la loodin karin wahum yajmaxuun wa minhum waxaa kaloo ka mid ah wa minhum taa kugu jira suuradda meelo dhan munaafiqiin waxaa ka mida man baa ka mid ah yelmizuka kugu ceebaynaya nebi allow adiga alayh الsalaau wasalaam fi sadaqaati fii qasmi sadaqaat sadaqooyinka qaybintooda qaabkaa sadaqada u qaybisay kuwa kugu ceebaynaya ku maagaya waa munaafiqiinta ku jira oo waxay leeyihin bal hadda maxaa saan wax loogu qaybiy maxaa hebel intaa loo siiyey maxaa hebel intaas loogu dari waay maxaa hebel loo qadiyey maxaa looga jeedaa qaybtiibay kugu mucaarabayaan fain ucduu haddii la siiyo iyaga minhaa sadaqadii xaggeeda raduu way raalli noqonayaan bas waa u gaadhi kuwaas mucaarad dambe ma leh waxay rabeen haddii la siiyo bas xaalku waa degan yahay waxa weeyaan way iska kaadaynayaan wixay rabeen baa la siiyey xoolay rabeen wixii baa loo dhiibay kuwa madaxnimay rabaan wixii baa loo dhiibay wixii haddii la siiyo raduu wain lam yucdow haddaan la siinin minhaa xaggeedana idaa hum waaba iyagoo yaskhaduuna caroonaya hadday waayaan waxay rabeen waa caroonayaan waa ku caroonayaan waa ku ceebaynayaan dacaayad iyo ceebayn iyo balaayay furayaan meel kasta waxaase kaga sheekaynayaan hadda wixii waxaa loo helay adduun kaloo haddiiba faafinaya waagaas meelahaas iskala fariisan jireen munaafiqiinta kuwa diinta wax ka sheegaya kuwa ceebeeya iyo balaayooyinka kale iyo kuwaan imaanka lahayn iyo mulxidiinta iyo balaayadu waa badan yihiin noocyadood arrinkan wuxuu ahaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu qaybinayey qanaa'imtii laga soo helay xunayn xoolo badan baa meesha laga soo qaaday nin munaafiqiinta ka mid ah u yimid oo la dhihi jiray dulkhuwaysara dulquwaysara la dhihi jira waa ninkii reer tamiimi laba dulquwaysaraa jira mid baan kaaran kaas baa u yimid markaasuu wuxuu yidhi cadaalad samee icdil nabi maxamed buu laadlaya cadaalad samee buu ya muxamed fa innaka lam tacdil cadaalad maadan samayn haa sidaa wax u qaybisay sax maaha buu le nebigii buu ku haysaa diintii iyo waxqaybintii waa qofku kii koowaad oo nebiga diinta ku qabsada wey cadaalad samee buu yidhi cadaalad maadan samayn nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dulqaadkiisaa nabiga badnaa weylaka hoogaade waman yacdilu waryaa cadaalad samaynaya in lam acdil anoo nebi maxamed haddaanan cadaalad samayn yaa laga sugaya cadaalad oo cadaalad samaynaya marka xadiidkaas ninka isagaa reer bani tamiim buu ahaa weylaka man yacdilu idaa lam acdil bukhaariya muslim xadiidku wuu warinaya xataa nebigu wuxuu jooga meesha jicraana la yidhaha hadda cumrada laga soo xirto waa isaga nabi halkaa cumrada ka soo xiranayo hameennimo maka yimid oo inta hameennimo cumraysa misna ku noqday isla jicraanadii oo markuu ku noqday dad badan oo xataa siirada iyo kutubta wax ka qora ay cumradaasaa ka qarsoonaatay oo markay cumrooyinka tirinayaan kuma daraan leanna nebiga hameennimuu tegey waa soo cumraysay isla hameennimuu soo noqday kabaa'itin bihaa si nin xalay meesha ku hoydo kale subaxii waaba joogaa nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin nebigu waa soo cumraysay waa jicraana meel la yidhahdo cajiiba wey marka xoolihii la qaybinayey buu ninkaani nebigana yaa muxamed buu kula hadlay amarkaani cidil buu yidhi cadaalad samay fa innaka lam tacdil cadaaladna maadan samayna waman yacdilu weylaka waman yacdilu bacdi warheedhe hoogaade aniga gadaasha yaa cadaalad samaynaya idaa lam acdil haddaan anoo nebi maxamed cadaalad samayn waa ninkii garka weynaa oo xadiidka suu tilmaamaya nebiga u yimid oo indhuhu godka ku jireenoo koodu soo taagnayd oo waxa weeyaan markuu nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam qaabkaas ula hadlay ninkaa weeyaan marka rag saxaabadaabaa waxay dhaheen nabi allow naga wareeg aan dilnay oo u soo farabaxsaday deedna nebigu waa isagii ka joojiyey muxamed asxaabtiisuu dilaa la dhihi maayo ama maye markuu sii jeensadaa nebigu wuxuu yidhi inna min di'i haada kaa dhabarkiisa waxaa ka soo bixi doona qola qur-aanka akhrinaysa yaqra'uuna alqur'aan oo waxa weeyaan aad qiradiinna iyo saa idinku qur-aanka u akhrisaan aa xaqiranaysaan markaa iyagu say u akhrinayaan la fiirsho yaqra'uuna alqur'aana bay akhrinayaan laa yujaawizu xanaajirahum kaalxamahoodana ma dhaafayo qur-aanka say u akrinayaan shinnida oo kalea moodaysaa macnaha shinnida hugunka ka baxa oo kale haw macnaha iyo waxa ka yeero oo kale saas oo kale qur-aanka u akrinaya waa yaqaanaa salaadoo salaadiinna waxba ka soo qaadimaysaan markaa salaadooda aragtaan soonkiinna waxba ka soo qaadimaysaan markaa soonkooda aragtaan laakiin waxaa layidhi kalxamahooda dhaafi maayo sida leebka la ganay oo xoogta meel loogu dhuftay haddiiba ka dusay oo leebkii inta la soo qabtay la fiiriyey gumciisii iyo baadadkiisii iyo afkiisii iyo dabadiisii meelna shaygii lagu niishaabay dhiig iyo uusii waxba kagama harin haddiiba xoogba uga dus xoogtaasoo kale buu uga dusayaan weliba waxay soo baxayaan xiina alfurqati xilli muslimiinta kala daadsanaan jidha iyo khilaaf xilliyadaas bay soo baxaan oo xoogaystaan oo xilligii sayd cali iyo mucaawiye iyo ishayeen waa iyagii soo baxay oo kuwii khawaarijta la dhihi jiro balaayada ahaa waa iyagii xilligaas soo baxay xilligaasoo kale soo baxaan axaadiid badan baa tilmaama ama ku soo aroodhay iyaga iyo tilmaamaadkooda iyo sida ay yihiin cibaadadooda iyo siday waxu akrinayaan iyo siday tilmaamahooda yihiin ninka wuxuu yidhi waxaa ka soo baxaya qola noocaas marka dilidiisu waxbaba kuguma jira waa qof taran reebi doono weeye oo ummad baa ku soo abtirsan doonta weye oo kaas uu oday u yahay soo raaci doonto waa kaasa ilaahay wuxuu yidhi walow annahum iyagu raduu ay raalli ahaan ay raalli noqon lahaayeen walow annahum iyagu raduu hadday raalli noqon lahaayeen maa shaygii aataahumullahu ilaahay uu siiyey iyo warasuuluhu rasuulkiisu calayhi salaa wasalaam kuwa ku ceebaynaya wixii ilaahay iyo rasuulkiisu siiyeen hadday ku qanci lahaayeen ha u yaraato ha u badnaato ma aataahum ullahu warasuuluh oo waqaaluu ay dhihi lahaayeen lowdaan xiyiskeedaa waxaa soo gelaya intaanoo dhan aayadda jawaabtiina kaa go'an tahay maxduuf weeye walow annahum iyagu radu ay ku raali noqon lahaayeen maa aataahumullah ilaahay wuxuu siiye warasuuluhu haye oo waqaaluu ay dhihi lahaayeen xasbunaa kaafiganagu allaahu ilaahay weeye sayu'tiina allahu ilaahay wuuna siin doonaa waana arsaaqi doonaa min fadlihi fadligiisa xaggiisa buu naga arsaaqi doonaa warasuuluhu rasuulkiisuna waana siin doonaa hadday saa dhihi lahaayeen sadaqo iyo qaniimo iyo waxaasaan heli doonaa hadday saa dhihi lahaayeen innaa hanagu ilallaahi ilallaahi ilaahay intii ka ah baan raaqibuuna u noqonaynaa oo jerinaynaa hadday saa dhihi lahaayeen intaasoo xiyiskii shardiga ku jira jawaabtii baa go'ane la kaana khayran lahum saasaa u khayr badnaan lahay alla saasaa u ficnaan lahay wa bacda low haaliban xadfu lkhabr lowdiina wa kaha inta badan marmar badan baa saas loo jiraa waa muhiim markaas mar hadday marka sadaqadii nebiga ku qabsadeen iyo siduu nebigu wax u qaybiyey man yelmisuka fi sadaqaati sadaqada warkeedaba annagaa kuu sheegayna wey innama sadaqaatu halkaasaa markaa laga bilaabaya sadaqada iyo cidda leh qaabkaas iskuu xiranta ya annagaaba sheegayna wey iyo dadka mutaystay darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam asawaab